الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى امتناع دخول اللام البعد في ثلاث مسائل ولا تدخل مقليسه اللام اللامت في المثنى مثنى دهديسي ولا في الجمع جمعي دهديسين مقشو في اللغة من قفل غديسي دهديدا مد تاغيه جمعك وإنما أنك لما هاني تدخل وحق ليا fiihimaa musanihii iyo jamcii dhacdoodii fii xaalati lbucdi fogaashadii ama fogaantii xaaladeeda dhahdeeda alkaafu kaaf kaafti iyo galaysa nacw daanikumaa labadii ninow hee labadaasi iyo wataanikumaa labadii ninow labadaasi gabdhood iyo wa ulaa-ika qoladaasiiba wakadalika saas oo kale laa tadkhulu ma gasho laamti cala almufradi mufradkii dushiisii ida taqadamad haddii ay soo hormarto hu mufradka ha tanbiihi ka soo hormarto nacw haadaa oo kale fa yuqaal waxaa la dhahayaa fiihi mufradkii dhexdiisii xaalat albucdi fogaashadii ama fogaantii xaaladeeda haadaaka ayaa la dhahayaa alishaaratu ila almakaan wayushaaru waxaa lagu ishaarayaa ila almakaani makaankii xaggiisii alqariibi makaankaasoo alqariibi dhowaa bihunaa ayaa lagu ishaaraa aw haahunaa ayaa lagu ishaaraa nacw ina anaka haahunaa halkan ayaa qaaciduuna fadhiisanayna wa ila almakaani makaankii xaggiisiina waa lagu ishaaraa waxaa lagu ishaaraadha albaciidi makaankii albaciidi fogaa bihunaaka a lagu ishaaraa aw haa hunaaka a lagu cishaaraa aw hunaalika a lagu cishaaraa aw hanna a lagu cishaaraa aw hinna a lagu cishaaraa aw amase tama lagu cishaaraa naxw waidaa ra-ayta haddii aad aragto tama halkaasi ra-ayta naciiman wa mulkan kabiiraa faslun ayib waxaan kusoo dhex jirnay isimkii ismu ishaaro ahaa ismu ishaaraha isimkii ahaay ayaan kusoo dhex jirnay waxaan dhahnay musanifka fasalkaani ama ismishaaraha wuxuu kaga hadlayaa afar arrimood koo maxaa la yidhaahdaa ismishaaraha labo meegay u qeybsamayaa saddex maraatibtiisii meego waaye afar haddii makaan lagu ishaarayo hee alfaada loo isticmaalayo maxay tahay afartaasi qeybood ayaa ayuu ku saabsan yahay aan dhahnay musanifka ma kaga hadlay baabka mafasalkaani waxaan soo qaadanay tacriifkiisii ismu ishaaraha iyo aqsaamtiisii waan soo qaadanay iyo maraatibtiisii maraatibtaan ku dhex jirnay maraatibta waxay ku bilaabanaysaa wayajuusu dukuulu hatan bihi ala asmaa lishaarati ilaa laga soo bilaabo waxay ka hadlayaa wuxuu kaga hadlayaa musanifka miilahaan maraatibta ismu ishaarihii hatanbiihi markii uu gasho waxaa lagu ishaarayaa makaan ama meel ama shay dhow waay qariib waxaa lagu ishaarayaa qariib haddii kaaf keligiisi kaaf alkhitaab loo yaqaana uu gashona hee waxaa lagu ishaarayaa mutawasit meel dhadh meel dhahe haddii kaaftii kusii darsanto laamna waxaa lagu ishaarayaa meel fog bucda saddexdaasi qeybood ay noqonayaan waayahay haddaba marka meeshan wuxuu rabaa inuu ka hadlo horta xuruufta galaysa saddexdaas waay ama waxaa galaya hatanbiih ama kaaful khitaab ama laamul bucdi ha-da waxaa loo yaqaanaa hatanbiih saddex xarafa galaysa ismu ishaaraha hatanbiih iyo kaaful khitaab iyo laamul bucdi markii la araabayna saasa la yihahda mid kasta haa harfu tanbiihina la dhahaa kaafkana alkaafu harfu khitaabina la yihahdaa laamtana laamu lilbucdia la yihahdaa saddexdaasi markii ay galaan maraatibta oo loo isticmaalayo ama lagu ishaarayo ayaan kasoo hadalnay meeshan marka wuxuu rabaa inuu ka hadlo saddexdaasi xaraf hal ka mid ah qaar wuu galaa qaarna ma galo kee waaye laamta waay laamta ismu ishaaraha qaar ma gasho qaarna way gashaa qaarkii aan galaynin ayuu rabaa meeshan inuu sheego saddex ismu ishaaro ma gasho laamta saddex ismu ishaaro ma gasho koow muhanno ma gasho ama lab ha ahaado ama dhadig ha ahaadee labo jamca ma gasho ama lab ha ahaado ama dhadig ha ahaadee laakiin calaa luqati man maddahu qoladii taagaysay ama madaysay saddex mufradkii haddii ha tambiihi gasho mar labaad laam ma geli karto laamtii ma geli karto saddexdaasi boos ayaa mamnuuc ka tahay taasuu raba inuu ka hadlo wuxuu dhahay imtinaacu dukuuli laami lbucdi laamulbucdigii galitaankiisii reebtoonaashadiisii fii thalaati masaa-ila saddex masilo dhexdoodii ku reeb ka reebtoon yahay uusan galaynin haada wax ka reeban ma laha dhammaantoodii w way gashaa kaafkan wax ka reeban ma laha dhammaantoodii way gashaa laakiin laamta ayaa qeybna gasho qeybna ma gasho saddex ma gasho saddexdii ayuu rabaa inuu kuu sheego wuxuu dhahay walaa tadkhulu ma galayso allaamu laamti fi lmuhanaa muhanigii dhexdiisii ma gasho haddii midkii la ishaaraayo uu yahay mushaaru ileyhiga noqdo laba nin ama laba naagood ma gasho walaa fi ljamci jamcigii dhexdiisiina ma gasho fii luqati man qof luqadiisii dhexdeeda madda maday taagay hu jamcaga waa yaa way qoladaasi xijaaziyiintii waa xijaaziyiintii luqadoodii marka la fiirsoo ayaga jamcaga way taagay maxay dhihi jireen ulaa-i ay dhihi jireen jamcagaasi ulaa-i marka nin ragna wuu noqdaa waa lagu ishaarayaa dumarna waa lagu ishaaraa labadaba hee laam ma gasho ma dhici karto waa mamnuuc ma geli karto booskii labaad wa inamaa ankala ma ahane tadkhulu waxaa galaya fiihimaa muhanihii iyo jamci dhexdiisii ama dhexdoodii dheh fii xaalati lbucdi ee durugsanaanta xaaladeeda dhexdeeda alkafu kaafaya gasha wuxuu dhahay marka wainamaa tadkhulu in kale ma ahane fiihimaa fi lmuhana waljamci waxaa galaya fii xaalati lbucdi fogaashihii dhexdiisii xaaladeeda dhexdeeda dheh alkafu ayaa gasha kaaftiyaa gasha laamta ma gashay laakiin waxaa galaya labadaasi kaafti waa kaafti ayaa gashay dhanikuma oo kale dhani maxaa waay maano waay kan la ishaaraya meega qof way laba waay kan loo ishaarayana meega waay laba waay laba i laba waay dhanikuma labadii ninow labadaas nin iyo watanikuma labada la ishaaraya maxaa way horta maxaa la ishaaraa laba labadaas maxay yihiin laba dumar ah yaa loo ishaaraa haddana laba labadaas maxay yihiin laba nin ama laba dumar tanikuma tanikuma saas iyo watanikuma labadii ninow hee labadaasi gabdhood way iyo wa ulaa-ika niihow kuwaa waxaa la ishaaraya maxaa waay mushaaru ileyhi maa meega way jamaca waay jamacagaasi ama rag ha ahaado ama dumar ha ahaado laakiin yaa loo ishaaraya mushaaru lahu meega way hal qof le waay ka ka halkaa fay dumar hadduu yahay kan loo ishaaraya maa laha kii laba haddii yihiina ulaa-ikumaa dad badan haddii yihiina rag badan ulaa-ikum dumar haddii yihiin kuwa loo ishaaraya ulaa-ikunna saas waayahay marka mudanahan rag ha ahaado ama jamac ha ahaadee waxaa gala fii xaalati lbucdi kaaf jamacagana rag ha ahaado ama dumar ha ahaadee fii xaalati lbucdi maxaa gala kaaf waay laakiin laam ma gasho marba ma gasho waay daani lakumaa lama dhihi karo laam lama gelin karo ismishaarihii iyo mushaaru ilihigii iyo mushaaru lahugii in dhexdoodii la keeno laa ma dhici karto daani lakumaa taani lakumaa ulaa-i lakumaa lama ulaa-i ulaa-i laka lama dhici karo ma dhici karto sidaasuu la jeedaa waa la fahmalta wakadalika kii saddexaad booskii saddexaad oo laamta aan geli karin wakadalika kaas haal ay la mid tahay hee laa tadkulu ma gasho hiya laamti cala lmufradi mufrad dushiisii ma gasho idaa taqadamad haddii ay soo hormarto hu mufradka hatanbiihi ka soo hormarto mufrad naxwu haadaa oo kale waay mufrad oo hatanbiih gashay hee ma gasho laamti haddana laamulbucdi ma geli karto mamnuuc waay ma geli karto kaaf waa geli karaa laakiin kaafu lkhitaab isminkii ishaarihii dhe ismishaarihii oo had tanbiih gashay kaaf waa lagu dari karaa laakiin laam laguma dari karo waayahay sidaasuu la jeedaa fa yuqaalu waxaa la dhahayaa fiihi fa yuqaalu waxaa la dhahayaa fiihi fi lmufradi waay mufradkii had tanbiih gashay xaalat albucdi dheeraantii xaaladeeda dhexdeeda ee dheeraantii xaaladeedii ama fogaashadii xaaladeeda haadaaka ma gashay mis ma galin kaafkii ma gashay haadaaka haadaaka mishaaru ilahi meeg waay ah hal qof waay mishaaru lawogana hal ni hal qof waay qofkaas nin miya naag waay nin waay haadaaka niyahow ka saas idan waxaa xuruuftii saddexda ahayday ismishaaraha galaysay laga soo reebay saddex boos oo laamtii aan galaynin muhane iyo jamac iyo mufradkii oo had tanbiihi gashay saddexdaasi boos laamtii ma gasho laakiin hee hadi inta kale way galaan alishaaratu ila lmakaan meesha marka wuxuu rabaa inuu kaga hadlo qeybtii afaraad aan dhahnay haddii ismu ishaarihii darfu makaan noqdo ama daraf noqdo gaab alfaada loo alfaada loo isticmaalayo maxaa waaye alfaadee loo isticmaalayo intaasuu raba inuu kaga hadlo ismu ishaarihii wuxuu noqday darf darfu makaan darfu makaana noqday mushaaru ileyhi maxaa noqday darfu makaan kii la ishaaraya wuxuu noqday makaan meel boos boosa la ishaara haddii marka kan la ishaaraayo ma uu noqdo makaan ee alfaada la isticmaalayo maxaa waaye taasuu raba inuu kuu sheego oo waxaa la isticmaalayaa horta isagana wuxuu leeyahay saddexdii martabo qurbaa iyo wustaa iyo bucdaa saddexda buu leeyahay mishaarihii ama mishaaru ilehigii haddii darfu makaan noqdo wuxuu leeyahay saddexdii martabo isagan saddex martabo ayuu leeyahay martabo oo qurba ah dhow laba lafd ayaa loo isticmaalayaa labada lafd waxay yihiin hunaa iyo haa hunaa hunaa iyo haa hunaa ismu ishaarihii haddii uu noqdo ama ismu ishaarihiis martabada labaad martabada labaad ee labaad ama ismishaarihii haddii noqdo darfu makaan mushaaru ilehigi haddii uu noqdo makaan oo haddana martabadiisii qurba ay noq wasda ay noqoto waxaa loo isticmaalayaa laba lafda isagana labada lafda waxay yihiin hunaaka iyo haa hunaaka hunaaka iyo haa hunaaka waayahay haddii uu noqdo bucda waxaa loo isticmaalayaa afar lafdi hunaalika hannaa hinnaa hama afartaas waa rabta meel fog inaad ishaartid markaas waxaad leedahay hunaalika halkaa hunaalika halkaa niyaho halkaa fog waay ha hunaalika tabluu kullu nafsin goorma ma dhowdahay ma dhow meel fog waay halkaa aakhiro waay waaya marka afartaasya loo isticmaalayaa hanna ayadana waa lamid halkaa hinna ayadana waa lamid halkaa thamma ayadana waa lamid halkaa idan afartaasi haddii ay noqoto makaanka la ishaarayo bucda afartaasaa loo isticmaalayaa hadda musanifka laakiin waa isku cadafay saasii ogu saddexdaa saddexdii martababa markii mushaar ileyhi makaan noqdo waa loo kala qaadaasan wuu leeyahay wuxuu ku dhacay marka al-ishaaratu ila almakaani ishaaradii la ishaarayo makaani boos haggiisii waayo kan booskiis wayushaaru waxaa lagu ishaarayaa ila almakaani makaankii xaggiisii alqariibi makaankaasoo alqariibi oo dhowaa bihunaa ayaa lagu ishaara hunaa halkan hunaa halkan waayahay aw amase haahunaa halkan haahunaa haad ahaa maxaa dhahnay hatambiihi waay haddii ismu ishaaraha ha lagu lagu bilaabo alifa lagu taagaan dhahay soo maa ha aliftaa la qoraa dhahay haddii ismu ishaaraha ta noqotona naag lagu ishaarayna he waa la gelina iyadana waa la qora dhe haat haatani oo kale way oo amase haahunaa halkan ayaa la ayaa la dhahayaa labadaas lafdee loo isticmaalaya haddii makaanka la ishaaraya uu dhow yahayba tusaale naxw inna annaga haahunaa halkan ayaan qaaciduuna fadhiis ayaan fadhiisanaynaah faqaatila ina haahuna faqaatila ina haahuna anta warabuka faqaatila inaa haahunaa qaaciduunay dhaheen yahuudi adiga iyo rabbigaadi soo dagaalama gaaladaa naga dhiciya ama qoradaa naga dhiciya anaga waxaan fadhiisanaynaa inta intaas joogayna dhaheen inta halkaan ujeeda inta kama dhaqaaqayno adiiyo rabbigaad israac meeshaa naga dhici waxaan dagaalka gala anaga laakiin intaa fadhiinaynaa allah mustacaan waaya shaahidka hadda xaqeebay marka haahunaa waay inna annaga haahunaa halkan ee qaaciduuna fadhiisanaynaa hawa waayo araab ahaan markii loo baahdan waxay noqonaysaa inna ina xarfu tawkiidin wanasmin tansibu lism watarfacu lkhabara mabniya alfati laa maala lahu min alciraaq na damiirun mutasilin mabniya alsukuni fi maxali nasbin ismu inna na naadaani naadii faaciliinta miya mise naadii mafcuuliinta waaye mafcuuliintii way soo marna haa hunaa ha xarfu tanbiihi mabniya alasukuni laa maxala laha min alciraabi hunaa ismu ishaaratin mabniyun ala sukuni fi maxali nas fi maxali nasbin cala aldarfiyati almakaniya mansuubin cala darfiyati almakaniya qaacid waxaynu ku tacaluqayaa darfana qaacidunadaas qaaciduna khabaru ina marfuucin biina calaamatu rafcihi alwaaw niyaabatan an damati liannahu jamcu mudakara saalim manaha fi xarfun an harakatin wanuuna ciwadun an tanwiini fi lismi lmufradi liana xarf waay wa ila lmakaani waa lagu ishaara wa ila lmakaani wayushiiru ila lmakaani ila lmakaani hore ku adafan tahay wa ila lmakaani makaankii xaggiisiina waxaa lagu ishaaraya makaankaas oo albaciidi fog bihunaaka iyo awhamase haa hunaaka labadaani waxaa loo isticmaalayaan dhahnay martabadii labaad way wustaa kaaf keligeeda ku jiro maraatibta saddex loo qiibinaya calaa madhabi man jumhuur way laakin ibnu malik iyo wamagmacahu laba lay u qiibiyaan ay warkood waa gaaban yahay hunaaka bihunaaka halkaas ayaa loo isticmaalayaa halkaas waa dhexdhexaad aw amase haa hunaaka ama halkaas waad dhihi kartaa hunaaka iyo haa hunaaka labadaba labadaasa loo isticmaalayaa aw amase hunaalika ayaa loo isticmaalayaa halka lama lagu daray maxaa waay tamarta badan tii bucdaa waay tii fogeyday waay hunaalika halkaa ayaa loo isticmaalaya aw amase ayaa lagu ishaara waay aw amase hanna bifati lhaa hanna نون وتشديد النون نون ولا شدة هنا هنا هلكا أسود أو أمس هنا بكسر الهاء نون ولا شدة إذن هنا هلكا سدع أو أمس ثم هلكا أسود ثم ثم مايا ثم معين وين أربعة ضفايف تنوى اسم الشهر وأظرف مكان ويتهاي iyo oo amase thama halkaas way thama halkaas way nacwu wa idaa ra'ayta haddii aada aragto nin yahow thama wa idaa ra'ayta haddii aada aragto wax un thama halkaas aada ku aragto ra'ayta waxaad aragtay naciiman barwaaqo iyo wa mulkan kabiiraa mulka weyn aad aragtay meesha la ishaaraya hagee way marka aakhir waay waa janno jannadii waay jannadana hee waa meel fog xisan waa macna waa fog tahay sooma hadde fog tahay wax badanaa ka sokeey jinni galitaankeedii wax badanaa ka sokeey marka halkaas waay ra-aytu ra-a waxay qaadanaysaa haddii ay basri noqoto hal mafcuul halkaasi mafcuul ah waay mafcuulkii waa maxduuf maxaa loo xadfay litacmiim waxaa qaacida ah xadfu lmacmuuli yu-adin lcumuum waxaan dhahnay ra-a waxay qaadataa haddii indhaha ay noqoto aragtiinyo ay noqoto hal mafcuul waay halkii mafcuul ah waay haddaba waa maxduuf waa la hadfay maxaa loo hadfay litacmiim camimid daraaddeed litacmiima loo hadfay tacmiim maxaa laga wadaa wax allaala wixii hee jannada aada ku aragto nooc kasta ha ahaadaane isha aada ku qabato waa wax naciimo weyn mulku weyn waaye naciimo ballaaran waaye wax yar ma aha mar walba wax jannada dhexdeeda ku jiro haddii aada aragtoba waxay kula noqonayaan ishaadi wax weyn waay wax u dhigma lama helaayo maba ku jiraanba maxaa yeele ilaahay wuxuu ku sheegay jannada hee maa laa caynun ra'at walaa udunun walaa khatara calaa qalbi bashar haddaad aragto marka wax weyn wax aad ku qiyaasay maaha wax la liidaa is dhibsanayso jannadaba kuma dhex jiraanba haddii la helaa laakiin waxaa ka mid ah la sheegi lahaa mafcuulka la muujin lahaa inta kale ma soo galeen wa idaa ra'ayta qusuurahaa haddii la helahaa wa idaa ra'ayta anhaarahaa haddii la helahaa inta kale ma soo galeen soo maahan marka si wax isha dhibsanayso in aysan ku jirin loo ogaado loo camimo wax walbo jannada dhexdeeda ku jiro wax weyn n barwaaqo inay yihiin darteeda loo ogaado ayaa loo xadfay mafcuulkii litacmiimi waxaa qaacido ah hee xadfu lmacmuuli macmuulka xadafitaankiisii yu-adinu wuxuu ogeysiinayaa alcumuum caamnimo waxa la hadfay in caam ay yihiin aaliban way laakiin markaa qaar he waxba laga soo reebi karaa xadfu lmacmuuli yu-adinu alcumuuma ama yufiidu lumuuma cumuuma waa dhihi kartaa dhima waaye saas daraaddeeda loo hadfay marka wa ila lmakaani makaankii xaggiisiin waxaa lagu ishaara albaciidi fogaa bihahuna bihunaaka ayaa lagu ishaaraya oo amase haahunaaka lagu ishaara oo amase hunaalika lagu ishaara oo amase hanna lagu ishaara oo amase hinna lagu ishaara oo amase thamma lagu ishaara nacu wa idaa ra'ayta haddii aad aragto hee wax on way wixii la arki lahaa we waa xadfin yihiin wa idaa ra'ayta haddii aad aragto wax on ama wax kasto ka mid ah hee jannada waxyaabaheeda hama halkaas aada ku aragto hama mafcuulun bi maahaya waa ismushaaro daraf makaan waay ra'ayta naciiman wa mulkan kabiiran waa jawaabta idaana eraab ahaan marka markii loo baahdo waxay noqonaysaa wa idaa alwaaw xarfu cadf مبني على الفتح لا محل له من الإعراب إذا ظرف لما يستقبل من الزمان إعراب هذا كامل أمر قاردون إن شاء الله رأيت فعل وفاعل حد الفعل رأي رأي فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالضمير الرفع المتحرك لا محل له من الإعراب والتاء ضمير متصل مبني على الفتح في معاد رفع فاعل لأنه اسم مبني لا يضر في إعرابه ثم اسم إشارة مبني على الفتح في محل نصب منصوب على الظرفية أما منصوب على الظرفية الزمانية مكانية في محل النصب وضع بيسين كتب مرة وهي وظرف والله سبحانه وتعالى